galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington
galab wanaagsan dhegaystayaal waa afar iyo tobanka sebtembar sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan waana talaado waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka filimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly dot com idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaani iyo zaare cidlo nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a bulshada rayidka ah ee soomaaliya oo ku baaqay in la xaliyo khilaafka siyaasadeed ee madaxda dowladda federaalka walwalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan oo haddii ahaa lahayd hay-adihii dowladda hadday ahaa lahayd nabadgelyada hadday ahaa lahayd nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira taa ayaan war-saxaafadeedkeena ugu weynaa iyo tan kale oo ah in aad moodo in wadahadaladii madaxda ay istaageen waxaad kaloo degaysan doontaan warbixin ku saabsan qoyska ikraan tahliil oo ku gacan seeray baaritaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya annaga oo ah waalidiinta ikraam qaali maxamuud guhaad iyo doctor tahliil faarax axmed kuma qanacsanin mana aqbali doono warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraan tahliil waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwadeenna qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo sahre cabdi axmed
ogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antony bilikan ayaa waxay u badan tahay inuu wajihi doono wareegii labaad oo su-aalo adaga in la weydiiyo oo xildhibaanadu ay ku weydiin doonaan waxa ay tahay iyo qaabkii ay u dhacdo kasoo bixitaanka ciidamada maraykanka ee dalka afghanistan bishii hore marka talaadada maanteeta uu u yimaado guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka oo su-aalaha weydiin doona inta lagu guda jiray muuqaal shan saacadood ah oo fideow ah oo lasoo hordhigay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka isniintii shalayto bilikan waxa uu si adag u difaacay go-aanka maamulka madaxweyne biden ee ku aadan afghanistaan kasoo bixistoodii labaatan sano kadib isagoo aanan sinaba uga leexleexan su-aalaha adag iyo kuwa carada ay ku jirto ee ka imaanaya qaar ka mida xubnaha baarlamaanka diblomaasiga ugu sarreeya qaranka ayaa waxa uu u sheegay guddigaasi in haddii madaxweynaha dalka maraykanka joe biden uu go-aansan lahaa inuu kordhiyo dagaalka waxay u baahnaan lahayd ayuu yidhi in ciidamo aad u badan oo maraykan ah loo diro afghanistan si ay u difaacaan ugana hortagaan qabsashada daalibaan taasi oo ayuu yidhi abuuri lahayd in lagu sii xanibnaado meel adag oo khasaarahana kordhin lahayd afghanistaanna dab ku sii shidi lahaa haddii labaatan sano iyo boqolaal bilyan oo dollar oo taageero qalab iyo tababarba isugu jiro ay ku filnaan weysa afghanistan maxaa sanad kale shan sanoo kale ama toban sanoo kaleeto isbedela oo ay keeni lahayd ayuu asaguna su-aashaasi dib u weydiiyey xubnihii ka qaybgalay kulanka taalibaan ayaa la wareegay wadanka afghanistan iyadoo madaxweynaha dalkaasi ashraf ganina uu u cararay dalka imaaraadka carabta maraykanka ayaa waxa uu soo qaxiyey ilaa iyo boqol iyo labaatan kun oo dad ah oo intooda badan afghanistaaniyiin oo ay ku jiraan shan kun iyo shan boqol oo maraykan ah xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa u jeediyay dalalka isniintii shalayto ka mid ah xubnaha golaha qaramada midoobay in loo baahan yahay garab istaag loo muujiyo dadka reer afghanistan iyo inay ugu deeqaan boqolaal milyan oo dollar oo kaalmo degdeg ah oo loo baahan yahay in si gargaarada bini'aadanimo loogu xoojiyo dalkaasi islamarkaasina looga jawaabo xaaladaha bini'aadanimo ee wadankaasi ka taagan dadka reer afghanistan waxay u baahan yihiin ayuu yidhi nolol wadamada diblomaasiyiinta ee halkaasi ku shira waa shirka geneeva ka socday gutres waxa uu sheegay shirkan ma ahan oo keliya ayuu yiri mid ku saabsan waxa aan siinayno dalkaasi afghanistan iyo dadkiisa balse waa ka jawaabista ayuu yiri wax annagana lagu leeyahay qaramada midoobey ayaa waxay u doonaysaa dhaqaale dhan lix boqol iyo lix bilyan oo dollar oo looga jawaabayo baahiyaha cunto caafimaad iyo hooy ee muhiimka u ah dadka reer afghanistan ee gaaraya koob iyo tobanka milyan dhaqaalaho horey loogu tabarucay ayaa waxa uu gaarayaa hal bilyan oo dollar laakiinse waxa uu sheegay madaxa qaramada midoobay in dhaqaalihii horey loo yaboohay ay ku eg tahay oo keliya in looga jawaabo waxyaabaha degdega ah tanina ay tahay wax ka duwan taasi gedros ayaa waxa uu sheegay in dhaqaalahan degdega ah loo baahan yahay ayuu yiri in lagu wajaho meelaha nabadda ah ee gargaarada la gaarsiin karo si furan marka hogaamiyaha muddada dheer dalka jarmalka soo xukumaysa angela markel ay ka degto xilka kadib doorashada federaalka ah ee dabayaaqada bishan waxa ay calaamad u noqon doontaa keliya maahan dhammaadka xilligeedii jarmalka laakiinse sidoo kaleeto midooda yurub awoodeeda tan iyo sanadkii labadii kun iyo shantii merkel oo lixdan iyo toddoba sano jir ah waxay ahayd qofka saddexaad ee ugu muddada dheeraa ee taariikhda dalkaasi jarmalka soo xukuma waxay ahayd haweeneyda keli ah ee madax ka ah dalkaasi muddo lix iyo toban sano ah siyaasada dalka jarmalka waxa ay ku wareegsaneyd markel sidoo kalena aad bay u lahayd galaangal siyaasadeed marka loo fiiriyo midooda yurub oo wadankaasi uu ka mid yahay waxaa si weyn loogu arkaa inay tahay saameynta joogtada ah ee ku aadan dhinacyada isdiidanaa ee dalalkaasi midooda yurub waxayna ahayd ayaa la yiri siyaasi qaangaar ah oo damcin kara amaba bedeli kara siyaasada dalkaasi waxay dhex u ahayd ayaa la yiri toddobaatanka wadan ee midooda yurub ku jira ee qaarkood isdiidanaa xiliyo kala gedisan
aad bay u mahadsantahay zaare cabdixmed oo warkan la socodsiinaysay ee taasi hadalka ad ka dhegaysanayseen waa v o a bangiga adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha soomaaliya uu madaxa la soo kacaya kadib saddex caqabadood oo uu la kulmay sanadkii hore kuwaasi oo kale ahaa xanuunka covid sagaal iyo toban daadadkii iyo ayixii ku dhuftay dalaga beeraha bangigu wuxuu sheegay in la filayo in dhaqaalaha soomaaliya uu sanadkan kordho ku dhowaad boqolkiiba laba iyo badh maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa soo akhriyey warbixinta bangiga adduunka oo inoo soo jeedinaya warbixin uu soo saaray bangiga adduunka ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha soomaaliya uu ka soo kabanayo waxa uu bangigu ugu yeedhay caqabado saddex geesood ah oo sannadkii tegay ee labada kun iyo labaatankii ka jiray soomaaliya waana xanuunka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban fatahaado aad u daran iyo ayaxa kobaca dhanka wax soo saarka dhabta ah ayaa la saadaalinayaa laba dhibe afar boqolkiiba sannadka labada kun iyo koobiyo labaatanka dardar kororkan ayaa la filayaa inuu sii socdo muddada dhexe oo uu gaaro heerka uu taagnaa ka hor xanuunka covid sagaal iyo toban oo ah saddex dhibic laba boqolkiiba sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka ayaa lagu yidhi warbixintan ka soo baxday bangiga adduunka qoraalka ayaa intaa ku daray in warbixin uu bangiga adduunku ka sameeyey soomaaliya sannadkii tegay ee labada kun iyo labaatankii lagu ogaaday in dhaqaaluhu uu hoos u dhacay eber dhibic afar boqolkiiba sannadkii labada kun iyo labaatankii taasi oo ka yara hoosaysa hal dhibic shan boqolkiiba hoos u dhicii la saadaaliyey bilowgii cudurka dunida aafeeyey ee coronavirus qulqulka gargaarka oo ka badan kii la filayey tallaabooyinka siyaasadda maaliyadda oo ay dejisay dowladda federaalk soomaaliya si loo caawiyo ganacsiyada tallaabooyinka ilaalinta bulshada ee lagu kabayo qoysaska nugul iyo kororka lacagta xawaaladaha la soo marsiiyo ayaa yareeyey saameynta xun ee la filayey inay reebaan saddexdaasi caqabadood ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay bangiga adduunka warbixinta bangiga adduunka ayaa sidoo kale lagu xusay in soomaaliya ay caqabado ka soo wajaheen maaraynta covid sagaal iyo toban taasi oo hoos u dhigtay dakhligii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu heli jireen laakiin warbixinta ayaa lagu yidhi kororka ballaaran ee deeqaha dibadda ayaa u suurtogelisay dowladda federaalk soomaaliya in ay bilowdo isku dheelitiridda kharashaadka dadweynaha ee xagga adeegyada dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyo inay siiso lacag barnaamijyo cusub oo dhanka arrimaha bulshada la xidhiira iyo mashaariic wax looga qabanayo xaaladaha degdega ah si loo kordhiyo adkaysiga iyadoo ay soomaaliya ku howlan tahay waddada dib uga soo kabashada saddex jug dhaqaale wax ka qabashada siyaasadaha kor u qaadista wax soo saarka abuurista shaqooyinka iyo ballaarinta barnaamijyada lagu kaabayo danyarta ayaa muhiim u ah ayay tiri christina stevenson oo ah maareeyaha bangiga adduunka ee soomaaliya abuurista shaqooyinka iyo hubinta in kuwa u nugul bulshada la taageero inta lagu guda jiro xaaladaha xasaradaha leh ayay tahay in ay noqoto xudunta ficilka siyaasadda iyo wax ka qabashada ay bixinayaan shirkadaha gaarka loo leeyahay ayay maareeyu hadalkeeda sii raacisay warbixintu waxa ay si gooniyaha u wajahaysaa dhanka adeega caafimaadka waxayna iftiiminaysaa in soddon sano oo xasiloona darro siyaasadeed ay soomaaliya ka jirta ee ka dhigtay nidaamka adeega caafimaadka ee soomaaliya kan labaad ee ugu nugul dunida faafitaanka covid ayaa si adag hoos ugu dhigay adeega caafimaadka waxaana taasi ay keentay in maalgelinta nidaamka caafimaadka ee soomaaliya uu noqdo mid u baahan tixgelin siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo degdeg ah oo aasaas u ah yaraynta nuglaanta taageerada waaxda caafimaadku waa qayb muhiim u ah horumar adkaysi leh oo loo dhan yahay waxayna maalgelinta caafimaadka u horseydaysaa soomaaliya waddo ay ku gaari karto saami qaybsiga tirada dadka oo ka sorraysa hagaajinta heerka cumriga dadweynaha iyo weliba yaraynta bacriminta ayuu yidhi john randa oo ah dhaqaalayahanka sare ee bangiga adduunka maalgashiyadan waxaa loo qorsheeyey in ay gacan ka geystaan hagaajinta natiijooyinka caafimaadka iyo xoojinta nidaamyada dowladda ayuu yidhi mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayey warbixintii uu soo saaray bankiga adduunka ururada bulshada rayidka soomaaliyeed iyo ku baaqeen lasoo afjaro khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya oo ay sheegeen in haddii uu sii socdo uu saameyn ku yeelan karayo shaqadii hay-adaha dowladda oo ay ka midka yihiin midda amniga bulshada rayidka ayaa arrintan kaga hadlay war-saxaafadeed ay maanta ka soo saareen magaalada muqdisho wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulaahi ayaa aragtida bulshada rayidka ka wareystay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxyidiin shaatax bismillahi raxmaan raxiim war-saxaafadeedkan aan maanta soo saarna waxyaabaha ugu weynaa waxay tahay walwalka aan ka qabno sii socoshada khilaafka siyaasadeed inuu sababi karo inuu saameyn badan ku yeesho meelo kala duwan oo haddii ahaa lahayd hay-adihii dowladda hadday ahaa lahayd nabadgelyada hadday ahaa lahayd nolosha dad badan oo soomaaliyeed oo maanta xaalad adag ku jira horta taa ayaan war-saxaafadeedkeena ugu weynaa iyo tan kale oo ah in aad moodo in wadahadaladii madaxda ay istaageen ama hakad ay galeen taana ay tahay mid runtii arrinta cakir kusii naqanayso maxaa yeeley waxaa muhiim ah in wadahadalo marnaba aysan istaagin si xal loo helo talada waa ka dhexaysaa dad badan oo soomaaliyeedna waa ay sugayaan mar haddii mas-uuliyad ay saaran tahayna madaxda waxaa muhiim ah in iyagoo mas-uuliyaddaas tixgelinayo oo gudanayana inay mar walbaba wadahadalada ay socdaan oo dalku uusan gelin akirnaan dhinaca siyaasadda waxaad ku xuustay war-saxaafadeedkiina bulshada rayidka in uu saameyn ku yeelan doonto doorashada amniga iyo siyaasadda dalka marka maxaa si gaar idinkuu muuqday doorashadii kula tayla hakan doonto uu saameyn ku yeelan doono
waynala tahay maxaa yeelay haddii dee wada shaqeynna ay socon hay-adihii dowladdiina ay maalinba warqada iska soo dababaxayaan oo keeni karo in ay hay-adihii qoseeyey dhinaca amniga ama ama qoseeyey sidii dalkan doorashooyinka uusii dhici lahaayeen ee mar walbaba ay saameyn ku yeeshato muranka siyaasadeed waxaa marka dhici karta in maaragta doorashooyinkii ay hakad galaan oo ay wada shaqeyntii u dhexaysay madaxda beesha ay ka baxdo taana waxay mar kastaba ay caqabad ku noqonaysaa doorashooyinkii kalsoonidii oo hore u dhintay iyo is-aamin daradii hore usoo kala dhexgashay madaxda maamul goboleeda iyo madaxweynaha ayay ahayd wixii u weynaa ee dib u dhac ku sameeyey doorashada maanta taaba haddiiba laga soo gudbay in haddana caqabado kale ee dhinaca oo khilaafka siyaasadeed oo abuurbo waxay uun sababi kartaa haddana in wixii ay dib u sii jiitamaan waana waxa u baahan in laga waantoobo arinta ikraan tahliil aad bay u saameysa soomaaliya arinta ugu weyna taagan qoyskeeda dadka soomaalidu dabcan cadaalada dalbayaan war-saxaafadeedkiina waa kusoo hadalqaadan arinta ikraan sidee aaminsantah loo khalifa
aniga arinta igraan tahliil waxay marka hore nala tahay inaanan lagu la kor saarin ama la siyaasadeenin ama ay khilaafka siyaasadeed aysan qeyb ka naqan arinta igraan tahliil arinta igraan tahliil arin muddo soo taagneyd waaye una baahan in laga cadaalad faro waxaan annaga marka u aragnaa in arinkaas loo daayo maxkamadda dacwada gacanta ku haysa oo iyadu ay baaritaan dhab ah ay sameyso oo lagu kalsoonaan karo maxkamadda ciidamada oo gacanta ku hayso inay baaritaan dhab ah sameeyaan baaritaankaasna wixii ka soo baxo lagu camalfalo oo la kala saaro arrimahan siyaasadaha dalka lagu hagaayo iyo doorashooyinka iyo arinta igraanba aan laiskor saaro arinta igraan waa arrin u baahan si dhab ah in loo baaro waana arrin ku xiran arrimaha cadaaladda marka maadaama cadaaladda ay ku xiran tahay inaysan saameyn ku yeelan arrimaha kaloo siyaasadaha iyo isqabsiga siyaasadeed dalka jira markaad fiiriso warqadahaas ka soo baxay xafiisyada dowladda gaar ahaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha khilaafku meel sar u gaaray maxaa idin furan buusharayad marka laga yimaado war-saxaafadeedyo iyo baaqi ay soo saartaan suuragalnimada inaad hor fadhiisataan ood wada hadalsiisaan ama aada la hadashaan intay la-egta
waxay la tahay bulshariid ahaan runtii dadaalada socdo oo mar kastaba dadka hadda ay loo- laga dhex wado madaxda dhexdooda annaga waa taageeraynaa runtiina shalay dad isxilqaamay oo qaarkoodna bulshareedka magac ku leh ama sumcad ku leh bulshada dalka soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay prime ministerka kulamada noocaas oo kale anaga aadaan ka xoojinaynaa laakiin anaga waxaan aaminsannahay runtii ummadda soomaaliyeed waxay dhibano u tahay nidaamka dooliga soomaaliya ka jira oo ah mid aanan ahayn mid isqabsiga dalka ka jira ama mar kastaba dhaco aan si cad u kala saari karin waxaa muuqata in maxkamadda dastuurka dalka aanan marna la dhisin hay-adihii u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka aysan ka jirin waxaa kaloo muuqata in dastuurkii uu ili qabyo yahay marka nidaamka dooliga ee dalka ka jira ayaaba caqabad wuxuu ku yahay sidii wax u socon lahaayeen ama loo maamuli lahaa ama dowladnimadii awoodaheedii iyo iyo kashaqeyntii iyo dhisidda dowladnimadii ay noqoto mid hana qaado oo meeshii laraba la gaaro marka iyadoo la tixgelinaya marka nidaamka dooliga ee qabyada ah ama aanan dhamaystir ama aanu caddeyn runtii kala saari karin mar kastaba isqabsiga dhacayo waxaa habboon in madaxdu ay muujiyaan mas-uuliyad dheeraad ah tay texgeliyaan oo aanan si qalad looga faa'iidaysan nidaamkaas aasaaskiisa aanan dhamaystirnayn inaan loo isticmaalin in dana gaar ah oo danta guud laga hormariya mar kastaba kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxiidiin shatax oo u warramayay cabdiqaadir maxamed cabdulle dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xalay guddi u saaray soo baadhidda kiiska ilhaan tahliil faarax oo ka tirsanayd hay-adda nabadsugidda oo la la-yahay tan iyo lix iyo labaatankii juun ee sanadkan tallaabada madaxweynaha ayaa la sheegay inay ku gacan saydheen qoyska ilhaan tahliil warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaha v o e cabdicasiis berrow guddiga uu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo u magacaabay baaritaanka kiiska gabadhii la waaysanaa ee ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ikraan tahliil faarax ayaa waxa uu ka kooban yahay shan xubnood oo uu guddoomiye u yahay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxaana sidoo kale ku jira xubno ay soo magacaabayaan taliyaasha booliiska militariga iyo nabad sugidda sida warbaahinta uu sheegay cabdirashiid maxamed xaanshi oo ah hafayeenka madaxtooyada kii uu garwaaqsaday in kiiska sarkaalad ikraan tahliil uu yahay mid xasaasi ah oo u baahan in baaritaan hufan lagu sameeyo markii uu tixgeliyey in ay lagama maarmaan tahay in kiiska cadaalad laga gaaro lana helo baaritaan rasmiya waxa uu madaxweynaha jamhuuriyaddu xeeriyey qodobadan soo socda waxaa la magacaabay guddi qaran oo kiiska baara oo ka kooban guddoomiyaha guddiga oo ah xeraalyaha guud ee qaranka guddoomiye ku-xigeenka guddiga oo ah xeraalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo saddex xubnood oo ay soo kala magacaabayaan xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed xubin uu soo magacaabayo taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo xubin uu soo magacaabayo taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka kadib markii guddigaasi ka kooban shanta xubnood uu madaxweynaha soomaaliya magacaabay waxaa dhinaca kale shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho qaali maxamuud guhaad oo ah hooyada dhashe ikraan tahliil faarax waxayna si weyn u qaadacday tallaabada uu madaxweynuhu qaaday iyadoo dhinaca kale sheegtay in guddigan uu yahay mid jahwareer lagu abuurayo si loo marin habaabiyo kiiska gabadheeda iyo in qoyskeedu ay cadaalad helaan soomaaliyeed uga caddaynaynaa annaga oo ah waalidiinta ikraam qaali maxamuud guhaad iyo doctor tahliil faarax axmed kuma qanacsanin mana aqbali doonno warqadda uu farmaajo uu guddiga ugu xil saaray baaritaanka kiiska ikraan tahliil waxaan ku qanacsannahay oo keliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaranka oo aan horay ugu gudbinay dacwaddeenna tallaabadan iyo tallaabooyinkii ka horreeyey ee uu madaxweynaha ku dallacsiinayay ama xilka cusub ugu magacaabayay dadkii lagu tuhmayey gabadheenna haddii uu madaxweynaha ka hor wareegi waaye joojinna waayo ishortaagidda is-hortaagitaanka in cadaalad loo helo gabadheenna waxaan u qaadanaynaa in madaxweynaha laftiisu uu bixiyey amarka lagu afduubay gabadheenna shanta xubnood ee uu madaxweynaha soomaaliya magacaabay ayaa waxaa ka mid noqonaya xubin ka imaanaysa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana soo magacaabaya taliyaha hay-addaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in laba taliye ay horay u kala magacaabeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xildhibaan aamine maxamed cabdi oo ka mid ah baarlamanka aqalka hoose ee golaha shacabka ayaa tilmaantay in guddiga madaxweynuhu uu magacaabay aysan soo kordhin karayn wax natiijo ah marka loo eego kiisas hore oo guddiyo loo saaray kuwaas oo aan wax weyn ka soo bixin waxaan u aragnaa dee waa uun warqad marin habaabin ah iyo guddi marin habaabin ah intaba iyo in kiiska la wareejiyo oo indhaha dadkana laga wareejiyo oo horey u dhacday wax guddi loo saaray oo meel gaara waa la waayey afartii sanoo lasoo dhaafay qadiyad guddi loo saaray oo weli natiijo laga gaara ma jirto xildhibaan aamina waxay sidoo kale su'aal gelisay cidda uu yahay taliyaha nabad sugidda ee soo magacaabaya xubinta guddigan ka tirsan ee nise ka imaanaysa xilli weli labada xafiis ee ugu sarraysa soomaaliya aysan arrintii hore uga dhexaysa ee nabad sugidda la xiriirtay wax heshiisa ka gaarin kiiska uu xalay madaxweyne farmaajo u magacaabay guddiga ayaa waxa uu yahay mid si weyn saameyn ugu yeeshay siyaasadda dalka iyo ra'yul caamka bulshada soomaaliyeed cabdicasiis barrow v o a muqdisho
walaha deegaanka degmada berbera ayaa kulan ay ku lafagurayeen baahida bulshada ee dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo biyaha ku yeeshay magaalada berbera ee gobolka saaxil warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle kalfadhiga golaha deegaanka ee degmada berbera oo gudoominaya gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud cidin ayaa ugu horrayn tafaasiil dheeraada ka bixiyey qorshaha golaha deegaanka ee cusub ee ay ku wajahayaan ka jawaabidda baahiyaha dadkii soo doortay sida uu carabka ku dhiftay maayar cidin baahiyihiiaynu soo qornay xildhibaan kasta ama ama mudano kastaaba waxuu garanaya u taagnaa dadkiina la hadlaya baahiyahooda saddex iyo lixdan baahiyood oo dibadda abaynu ayaynu qorsheenay saddex iyo lixdan baahiyood ayaynu qorsheynay lixdankii goobood waxaanay ku kala duwanaanayaan sidai bableshin ahaan u kala badan yihiin degsiimadu siday bableshin ahaan u kala badan yihiin ay u kala saameynayso tusaale ahaan hal degsiimo ayaa waxay helaysaa saddex adeeg waxay helaysaa in caafimaadka wax laga qabto waxbarashada wax laga qabto biyihiina wax laga qabto degsimooyin qaarna waxahal hal maxaan ku wax qabad ayay helayaan oo marka loo eego duruuftooda mudnaantooda koobaad loo eego duqa degmada berbera cabdishakuur cidin ayaa si gaara u soo qaatay qorshaha sida guud miisaaniyadda ugu degsan ee la xidhiidha qaabka ay miisaaniyadda golaha deegaanka ee degmada berbera ay ugu qorshaysan tahay waxqabadka iyo meelaha ay ku kala baxdo haddaan usoo noqdo miisaaniyadeenan sanadkan ee maanta aynu ka turjumayno sideedaba miisaaniyaddu waxay u qaybsantaa boqolley boqolkiiba sagaal iyo labaatan wuxuu ku baxaa mushaarka shaqaalaha boqolkiiba toddobiyo toban boqolkiiba toddobiyo tobanna wuxuu ku baxaa hawl socodsiin boqolkiiba soddon iyo toddoba miisaaniyadeenna innaga boqolkiiba soddon iyo toddoba pointy tree tree waxaa u qorshaysan iyadana maxaan ku ahdaa horumarin boqolkiiba shan iyo toban waxaa loo qoondeeyaa hay-adaha dulsaarka ee aanu ka shaqeyno ee miisaaniyadeenu koobsanayso miisaaniyadeenu waa miisaaniyad shay walba ama halkas hal shilin oo somalilan boqol shilin oo somalilanaba ku cadaynaysa goob habraacna way leedahay nidaam markaa maanta waxaynu aad focuska ugu saari doonaa waxay saameynayso iyadoo digdatada madaxweynuhu dhigayso in boqolkiiba ugu yaraan boqolkiiba shan iyo soddon horumarinta lagu qabto ayo inagu boqolkiiba toddobiyo soddon iyo aynu dhiba saddex iyo soddon inoo qoshaysan tahay inaan ku qabanaa waxaan golayaasha deegaanka dalka oo dhan kaga duwannahay ma aha inagu mid aynu odorsoon saadaanimo samayno baahiyaha dadweynaha inaguma samayno waxaynu ka soo qaadnaa baahiyaha dadweynaha bulshada aynu mas-uul ka nahay ee idina soo dooratay anigu aad ugu mahadceliniya golaha deegaanka ee cusub isla markiiba adkaysi iyo iyo dhabar adayg iyo karti dheeraada inay muujiyeen inay isla markiiba dadka ku noqdaan bulshadii soo doortay ku noqdaan waaynu isu taagno goob kasta oo degmadan hoos timaada oo cidi ku nooshahay ama buul yar ha ka dhisnaado ama sabqa ha ka dhisnaato carisha haatee ee waxaanu marnay lixdan degsiimo marka laga reebo kuwaynu qornay eenu beeri kari weynay ee waddadu inoo sax madax weydo sugeyntooda lixdanka markaas inoogu yaallaan lixdankaa degsiimo waxaanu soo qornay baahiyahoodi oo loo geeyay shanta xaafadood ee magaalada aynu maamulo miisaaniyadda markaa horumarkeedu wuxuu ku salaysan yahay lixdankaa degsiimo iyo shantaa xaafadood ee magaalada ayuu ku salan waxyaalo mashaariicda guud oo mar walba laga maarmaan ah wixii guuda la qabanayo
maray ka hadlayeen golaha deegaanka ee degmada berbera arrin la xidhiidha qaabka waxqabadkooda uu ku salaysan yahay waxa uu tilmaamay duqa magaalada berbera in aanay iyagu qorshaynin baahiyaha bulshada iyo sida waxqabad loogu samaynayo balse iyagu ay ka soo ururiyeen dadkii soo doortay baahiyaha rasmiga ah ee ay qabaan taas oo golo deegaan ahaanna ay ka doodeen sidii ay uga jawaabi lahaayeen qorshahana ugu jirta waxqabad ku salaysan baahidii bulshada inkasta oo xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera ay u badan yihiin xubno cusub oo doorashadii dhoweyd ku soo baxay haddana marka la eega duqa degmada berbera ahna guddoomiyaha golaha deegaanka ee berbera cabdishakuur maxamuud cidin ayaa isagu noqonaya maayarka ah magaalo madaxyada waaweyn ee somalilan ee keliya ee dib ugu soo noqday xubin golaha deegaana iyo dib u doorasho loo doortay maayarnimo degmada berbera khadar maxamed cakule v o e hargeysa
dhegeysanaysaan waa v o e goordhow waxaa idinku soo socda xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida waxayna la socodsiinaysaa saare cabdixamiid
ogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antony bilikan ayaa waxay u badan tahay inuu wajihi doono wareegii labaad oo su-aalo adaga in la weydiiyo oo xildhibaanadu ay ku weydiin doonaan waxa ay tahay iyo qaabkii ay u dhacdo kasoo bixitaanka ciidamada maraykanka ee dalka afghanistan bishii hore marka talaadada maanteeta uu u yimaado guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka oo su-aalaha weydiin doona inta lagu guda jiray muuqaal shan saacadood ah oo fideow ah oo lasoo hordhigay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka isniintii shalayto bilikan waxa uu si adag u difaacay go-aanka maamulka madaxweyne biden ee ku aadan afghanistaan kasoo bixistoodii labaatan sano kadib isagoo aanan sinaba uga leexleexan su-aalaha adag iyo kuwa carada ay ku jirto ee ka imaanaya qaar ka mida xubnaha baarlamaanka diblomaasiga ugu sarreeya qaranka ayaa waxa uu u sheegay guddigaasi in haddii madaxweynaha dalka maraykanka joe biden uu go-aansan lahaa inuu kordhiyo dagaalka waxay u baahnaan lahayd ayuu yiri in ciidamo aad u badan oo maraykan ah loo diro afghanistan si ay u difaacaan ugana hortagaan qabsashada daalibaan taasi oo ayuu yiri abuuri lahayd in lagu sii xanibnaado meel adag oo khasaarahana kordhin lahayd afghanistaanna dab ku sii shidi lahaa haddii labaatan sano iyo boqolaal bilyan oo dollar oo taageero qalab iyo tababarba isugu jiro ay ku filnaan weyso afghanistan maxaa sanad kale shan sanoo kale ama toban sanoo kaleeto isbedela oo ay keeni lahayd ayuu isaguna su-aashaasi dib u weydiiyey xubnihii ka qaybgalay kulanka taalibaan ayaa la wareegay wadanka afghanistan iyadoo madaxweynaha dalkaasi ashraf ganina uu u cararay dalka imaaraadka carabta maraykanka ayaa waxa uu soo qaxiyey ilaa iyo boqol iyo labaatan kun oo dad ah oo intooda badan afghanistaaniyiina oo ay ku jiraan shan kun iyo shan boqol oo maraykan ah
dalka kenyana waxaa muddo toddobaada la la'yahay cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo falanqayn jiray arrimaha siyaasadda geeska afrika waxaa la sheegtay in laga kaxaystay caasimadda nairobi bartamaheeda welina ma cadda cidda uu gacanteeda ku jiro iyo sababta booliska kenya ayaa sheegay inay baadhayaan kiiska caashe ibraahim aadan ayaa arrintan ka wareysatay axmed qaloosh maxamed oo ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka wajeer ee dalka kenya walaahi cabdiwahaab sheekh cabdisamed waxaa la afduubay maalintii arbacaad oo taariikh sideed oo wiinka hadda lasoo dhaafayo ama asbuucii lasoo dhaafayay magaalada dhexbartankeeda nairobi a laga qaaday hay-adaha uu xil saaran amniga iyo nabadgelyada waan la wada xiriirnay waxaan filaynaa oon rajo weyn ku leenahay inuu nabad qabo noo yahay laakiin wax sugan oo hadda meeshaas baa lagu hayaa iyo maarata oo sugan ma sheegi karna laakiin waxaan filaynaa inuu maarata nabad qabo maxaa taas dadka ku dhagaysanaya ay ku rumaysan karaan nolol iyo geeri miduu hadda ku sugan yahay uma malaynayna dowladda oo og arrimaha xasaasiga ah iyo ma aragtay wixii ama siyaasi ha ahadeene ama shacab ha ahadeene ay ka geysteen markii afduubkan uu dhacay ka damba inay dowladda u bareeri karta hubaal ma aragtay inkastoon haynin laakiin waxaan naga dhadhaxsan annaga inay ninkan dowladda haysa mana u malaynayna dowladda ayagoo arkaysa dareenka shacabka iyo madaxda inay maaragtay ay u bareeri karaan si oo ay dil ku keensadaan laakiin ilaahay aan u baryaynaa waxaana filaynaa insha allahu tacaala in oo nolol lou heli doono ma laga yaabaa gacanta uu ku jiro ama dadka afduubtay inaysan dowladda ahaynay qolo kale noqon karaan wallahi waa laga yaabaa laakiin markaa fiirisa ninkan saacadda la afduubay iyo meesha laga afduubay iyo waddanka kenya yacni xaalkiisa amniga iyo ammaanka siduu u sugan yahay uma malaynayna nima ay dowlad ogeyn ayaa waktigaas qof usoo bareeri kara oo meeshaas ka qaadi kara midda kale dowladda hataa haddii ayaga ku lug lahayn waajib baa ka saaran ninkii cabdiwahaab afduubay inay keenaan maxaa yeelay meesha cabdiwahaab laga afduubay waxaa ku wada xiran kamareeyo dhin oo c c t v cameras waa meel maaragtay magaalada ka dhex bartankeeda ah hataa haddii laga qaacay dhahaan qof ama tuugo ama burcadaa ka qaaday qofkaa meesha yani dowladda si loo aaminay inay amni ilaalisa adkaani meeshaas waxa waaye meesha loo malaynayo waddanka meelaha ay ugu ammaan badan inay tahay waa xaggee meeshaasi meeshaas waxaa waaye turban road aa la yidhaahdaa waa meel jidka koynaanka iyo turban ay iska qabtaan jamiica moska aan ka dheereen dhexbartanka magaalada nairobi ah waa faras magaalkii oo maaragtay biisi aha faras magaal waayo waxaa maaragtay suuq badan oo hilibka laga iibsada suuq weyn oo maaragtay hilibka laga iibsadaa maaragtay ku dhegan magaalada nairobi dhex bartankeeda waayo meesha maaragtay kolley hadda qof haduu oo dareenlaan uu socon kara meeshu socon lahaya marka marka la qabsanayay ma keligiisuu ahaa mise dad baa la socday wallahi de anagu hadda qof waa la socda leeyahay ma arkin badi waxay leeyahay ninka meel oo hotel oo meesha ku dhegan oo embassy looga soo baxay maqaayad yar oo sheekacbi kolley banaanka maqaayadaas ayaa lagu qabtay ka xildhibaan ahaan ama siyaasiyiintii gobolka ka soo jeeday maxaa tallaabo oy qaadeen si loo helo xogta ku saabsan cabdiwahaab horta waa maaragtay waan ka hadalnay arrintan oo hadda baarlamaanka kenya uu xiran yahay oo hadda arrin sanadka furan in bixi senatarka wajeer laga soo doortay uu geeya statement aan filaynaa aqalka sanadka baarlamaanka kale wuu xiran yahay ilaa taarikha labaatan iyo kow bishan aan umalaynaa laakiin press conference aan shala qabanay xafiisyaha oo amniga ku shaqalaha baan maaragtay la hadalnay ilaa waxaan qabar u dirnay madaxweynaha marka arrimo badan oo xafiisyaha ku xisaabsanna waan qabanay warkina banaanka baan soo dhignay oo maaragtay dowladda waxaan ku boorinay in aan annaga ay naga dhadhacsan tahay ninkan inuu ayaga gacantooda ku jiro in maaragtay aan ninkaas wax loo geysanin oo cabdiwahaab maaragtay haddii wax lagu haysto oo dembi lagu haysto maxkamad la keena haddii kale in loo soo sii daayay qaraabadiisi eheladiis iyo xaaskiisi adiisa cid marka idiin soo jawaabtay oo aad jawaab ka hesheen ka mas-uuliyiin ahaan oo dowladda kenya ka tirsan ma jirtaa wallahi hadda inta adigu aad telefoonka iisoo dirin ka hor waxaan la hadlayay ninka weyn ee dambi baarista amaba criminal investigationka waxaa la dhahaa directorate of criminal investigation wuxuuna maaragtay ii sheegay inay arrimo isku xerxerahayaan oo maaragtay ay arrintaas ku daba jiraan berri ama saac dambena ay maaragtay go-aan rasmi ah ay naga siini doonaan marka jawaabaha aan haysano waxa waaye in maaragtay telefoonadiisi baaritaan lagu sameynahaya yaa la soo hadlay iyo inta lagala soo xiriir maxaa yel hataa waddankan waxaa la heli karaa qofka hataa haddii lasoo taragareynayo oo meeshaas jooga gajet lagusoo taragareynayo in la garta ayaa taragareynayo c c t v cameraska iyo resultagoodii la keena saad og tahay baabuurka ninkaas lagu qaaday registrationkiisa ama numberka bladkiisa qaladaas ahay marka waxaan filaynaa si ugu degdeg badan inay report kamil ahay dowladda keenta bixi ama saa dabaday dhaha kaasi wuxuu ahaa axmed qaloosh maxamed oo ah xildhibaan laga soo doorto galbeedka wajeer ee dalka kenya wuxuu u warramayey caashe ibraahin aadan
ciidanka booliiska somalilan ayaa xalay ku qabtay garoonka diwladaha cigaal ee magaalada hargeysa xayawaanka xamaratada oo si qarsoodiyaha looga dhoofinayay garoonka booliiska ayaa sheegay inay qabteen nin u dhashay dalka masar warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle xayawaanka xamaaratada ah ee lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa ayaa ciidanka boolisku caawa ku soo bandhigeen magaalada hargeysa iyagoo ku wareejiyey wasaaradda horumarinta deegaanka iyo remiiga hoggaanka howlaha ee ciidamada booliska somalilan ibraahim cabdi xaaji ayaa sheegay in nin u dhashay waddanka masar lagu qabtay xayawaanka xamaaratada kaasoo tiradooda uu ku sheegay laba boqol oo uu doonayay ninkaasi inuu si sharci darraa uga dhoofiyo garoonka diyaaradaha ee cigaal ummadda somalilan ama dadweynaha waxaannu ku wargelinaynaa in galabta garoonka diyaaradaha ee hargaysa lagu qabtay nin masaari ah oo halkaa ka dhoofayey shandad buuxda oo xayawaanka xamaaratada caashabadhida loo yaqaana taasoo tirada lagu qiyaasay ilaa laba boqol oo xabbo xayawaankaas muddo dheer baa boliisku daba socdo dad noocaasa masaari iyo noocyo kaloo kala duwanoo mar walba ka dhoofiya garoommada ama dekadaha intay duurka ka soo guraan ninkii waa la xidhay oo annaga halkaa caaggaa ku gurnay ilaa boqol xabbo oo maryihii laga furay lagu qariyey qaarna shadadaasay ku jiraan qaarna maryahaasay ku jiraan ciidanka boliisku isagoo ka warhaya in xayawaan badanoo noocaas oo kuwo waaweyn iyo kuwo xamaarataaba dalka laga dhoofiyo oo ay tahay dembi qaran xaalufin lagu hayo duurjoogtii ama xayawaankii dalku dabeeciga u lahaa kuwaa la soo qabtay waxaannu ku wareejinnay wasaaradda deegaanka oo iminka dhinacayga taagan yahay agaasimihii duurjoogta waxaannu dadweynaha ku wargelinaynaa inay la socdaan khatarta lagu hayo xayawaankii duurjoogta ah ee dalka laga xaalufinayey ama nabaadguur lagu samaynayey oo cid kastoo urursanaysa ama dhallinyarada ciyaalka u dirsanaysa ama reermiyiga
agaasimaha waaxda duurjoogta ah ee wasaaradda horumarinta reermiyiga iyo deegaanka cabdinaasir xuseen oo isagu kala wareegay xayawaankaasi ciidamada booliska ayaa tilmaamay in dhacdadani ay tahay tii saddexaad ee ay ciidamada boolisku ku qabtaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah isagoo tilmaamay in sharci adag uu ka yaallo ka ganacsiga ama dhoofinta ugaadha nooc kasta oo ay tahayba waa markii saddexaad ee waxa weeye ciidanka iyo wasaaraddu ay ka wada shaqeeyaan dadka khayraadkeenna dalka ka saaraya gaar ahaan nooca loo yaqaano xamaaratooyinka waxa weeye dalku sharci buu leeyahay xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogtu wuxuu sheegayaa inay sharciyan mamnuuc tahay in duurjoogtu nooc kastoo ay tahay dalka laga saaro sidaad arkaysaan shandadda waxaa laga sarraysiiyey nacnac iyo buskud iyo jugulayt iyo noocyo kala duwan iyo dhar si loo moodo shandadiisii uu qofku sitay waxaa ciidanka iyo xukuumadda somalilanba ka go'an in waxa weeye khayraadka dalka nooc kasta uu yahay la badbaadiyo ciidamada boolisku waxay sheegeen in ninkaasi u dhashay waddanka masar uu u xidhan yahay ee lagu qabtay doofinta sharci darrada ah ee xayawaankan xamaaratada wakhtiyadii ugu dambeeyey waxaa soo kordheeyey sharci darrada lagu dhoofinayo ugaadha gaar ahaana duurjoogta sida harimacadka iyadoo haddana ay ku soo biirtay dhoofinta sharci darrada ah ee la doonayo in lagu qaato xamaaratada khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa soo diyaariyay inala socotiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxa macadka ka hortagga xanuunnada faafa ee dalka maraykanka antony fawji ayaa sheegay in habka ugu wanaagsan ee xanuunka covid lagaga hortegi karaa uu yahay in laystallaalo hadalkan dor fawji ayaa imanaya xilli maraykanku uu yahay dalka ugu badan ay ka jiraan kaysaska xanuunka covid haddaba maxaa keenay in maraykanku ah waddan dhaqaale ahaan iyo adeeg caafimaad ahaanba horumarsani uu xanuunkan xakamayn kari waayo su-aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey doctor cabdi axmed jaamac oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka
walaal runtii waa su-aal wanaagsan waxaad u malaysaa horta maraykanku laga soo bilaabay sanadkii hore ilaa hadda waxaad u malaysaa in adduunka runtii ugu horreeya xagga marka la yirahdo infectionka cudurkan taasna hadda wax isbedelay maa runtii markaad fiirisid maraykanku ilaa hadda cudurkan ilaa intii uu ka bilowday ilaa hadda afartan iyo laba milyan ka badan oo qofku ku dhacay marka haddana gaar ahaan specially samarkan markuu qaybtan cusub oo daltada la yirahdo ay soo baxday maraykanku aad buu infectionka ugu soo batay hadda maanta keliya ugu yaraan siddeetan iyo saddex kun oo qof ayaa laga helay weliba siddeetan iyo saddexdaasku runtii waxaad umalaysaa inay ka yartaa markii loo hore asbuucii hore matalan oo kale ilaa boqol iyo lixdan ilaa boqol iyo toddobaatan ku dhawaad qof laga helayo maalin kasta marka maraykanka runtii waxaad umalaysaa meel u dhowaanaysa jirin waddanka kaleo hadda kusoo xega maraykanka waa ingiriiska matalan oo kale oo maanta adigu shaaciyay in ilaa soddon iyo kow kun oo qof laga helay way jiraan waddamo kale sida turkiga oo kale iyo hindiya oo kale iyo iiraan oo kale weli uu kusii badan yahay laftigooda laakiin oo labaatan kun iyo wax lamid a maalintii laga helo laakiin runtii wax maraykanka u dhow ma jiraan runtii marka maraykanka cudurkan aad ayuu dhib weyn buu weli ku hayaa waan gartay waxaad moodaa in siyaasadaha isdiidan ee xisbiyada dimuqraadiga waa xisbiga madaxweynaha iyo xisbiga mucaaradka iyo jamhuuriga in ay ugu wacan tahay in xakameynta bahalkani ay dhibaato noqoto bal arrintaas sharaxaad naga sii sida siyaasaddu ay raad ugu leedahay in xanuunkan la xakameyn kari waayo wallaahi maraykanku runtii waa wax cajiiba moogtaas markii wix caafimaada la siyaasadeeyo waxaa maraykanka hadda ka socda ama ka dhacaya ayaa runtii ayaad arkaysaa waxaani waa cudur waa wax caafimaadka la xiriira wax siyaasadda la geliya ma ahayn marka saad sheegtay waa runta labadan xisbi oo waddankan maaragtay maamula ayaa runtii siyaasadeeyey marka taas waxay keentay in cudurkii dadkii kuwan jamhuuriyadda ama republicanka oo qonyo socodka ah dadka siyaasadooda maaragtay ama madaxweynahooda ha ahaadaan ama dadkan kaloo matalan hadda senatarada ama maaragtay meelahay ka yimaadaan matala inay cudurkii ka dhigeen maxaa la yidhaahdaa cudur siyaasadeed oo ay leeyihiin mataqaanaa cudurka mararka qaarkood wax jira maba ahaanba cudurkan maarata wax la bumbuuminayo marka runtii taas waxay keentay gobollada ay u badan yihiin dadka maarata mataqaanaa conservativeka ama qiyo socodka ama taageera xisbiga jamhuuriyadda ama republicanka inuu cudurka gobolladaas aada ugu batay oo dhimashadii intuu ku dhacay runtii aada ugu batay gobollada dadka taageersan maxaa la yidhahdaa dimuqraadiga oo liberalka la yidhaahdo ay runtii gobolada ay ay dadkaas ku badan yihiin mataqaanaa ay cudurka ku yaryahay maxaa keentay maxaa keenay cudurkii ay runtii u arkeen inuu cudur khatara yahay ee wayna istilaaleen marka runtii waa cajiib waddankan oo mataqaana dhaqaalaha resources badan leh oo mataqaanaa waddanka haddii ugu qanisan oo talaalkii la wada haysto haddana weli waxaad u malaysaa inay dadkii aysan rabin matalan inay istilaalaan oo kale taasna waxaa runtii keentay in cudurkii oo la siyaasadeeyey waan gartay dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadku aad bay u qaylinayaan waxay leeyihiin dadku ha istilaalaan amaba ha qaataan taxadirka xanuunkan bal sawir guud naga sii maadaamaad tahay dhakhtar jooga cisbitaal awoodda howlwadeennada caafimaadku ay kula tacaalayaan dadka uu xanuunkan soo ridanayo
walaa runtii waa su-aal muhiima haddaan xaquuqda runta kuu sheego dhakhtar baanahay anigu muddo shan iyo toban sano ka badan bay igu qaadatay inaan maaragtay takhasuskii waxaan bartay aan ku barto haddana saasay tahay aniga iyo dhakhaatiirta maraykanka badankooda jooga waxaad u malaysaa xoogaha geedjab baa nugu dhacay runtii oo dadkii xoogaha dismoral bay noqdeen dadkii dhakhaatiirta iyo nurseski maxaa yeelay yacni sanadkii hore matalan oo kale twenty twentyga cudurkan markii la helay waan tallaal loo hayn aan dawo fiican loo hayn qof kasta ee dhakhaatiirta u dhimtay qof kasta wuxuu lahaa moogtahay war aan dadkan aan badbaadino aan caawino laakiin hadda waxa weeye markaad arkaysid dadkii cudurkii oo weli sii socda oo sii badanaya oo runtiina loo haya mataqaanaa wax ka hortaga oo talaala oo dadkiina laleeyahay istalaala aysan runtii ayagana istalaalin taas waxay keeneen niyadjab bay keentay waxay kaloo keentay isbitaaladii inay buuxsameen oo dadkii xataa mataqaanaa cuduradii kala qabay matalan ama sariir la-aan ama meelay seexdaan loo waayo maxaa yeele dadkii cudurkan ku dhacay meel kasta buuxiyey marka runtii moralka iyo maxaa la yidhahdaa niyadda runtii dadka isbitaalada ka shaqeeya runtii ma fiicna laakiin waxaa keliyo taas mataqaanaa looga bixi karaa waxa weye dadka inay dhakhaatiirta dhegeystaan aysan siyaasidiinta iyo barashada bulshaa waxay ku arkaan aysan runtii dhegeysan dhakhaatiirta iyo dadkan maaragtay caafimaadka takhasuskooda ay warkooda qaataan si cudurka runtii loo cirib tiro
waan gartay waxaan arkaynay warbixinno ka hadlaya kalkaaliyaal caafimaad oo gaar ahaan gobolka new york sheegaya in shaqadaba inay iska daayaan ay doonayaan muddo aad u fara badan reerahoodii ayna arag bal raadka arrintan ay ku yeelan karayso mustaqbalka dhow in howlwadanada caafimaadka qaarkood ay ka baxaan majaalka amaba fiilka caafimaadka
wallahi wax weyn bay ku yeelan kartaa walaal waana waxaana noo aragnaa hadda maxaa yeele horta niyajab baa ku dhacay dadka ama dhakhaatiirta ama nurseskii ta koowaad tan labaad waxa weeye mar kastoo aad isbitaalka tagtid oo aad dadkan bukaanka iyo cudurkan ku dhacay aad aad maaragtay aad caawinaysid adiga laftiga khatar baa naftaada gelinaysaa dadkana waa dad faamilo iyo caruuro iyo reero leh marka waxa weeye qofkii markasta khatar waa qof matalan yani isku mid maa laakiin dee qof dagaal loo diray camal oo kaloo maaragtay maxaa la yidhahdaa markasta furinta ku jiraad noqonaysaa marka dad badan baa runtii maxaa la yidhaahdaa ayaa niyadjab ku dhacay wax burndout la yidhahda mataqaana way ku daaleen marka waxay go-aansadeen maxaa la yidhahdaa in waxay intaas soo baranayeen mataqaana ay intaas maaragtay usoo dhiideen oo haddana dadka aysan dhegaysanayn inaysan runtii mataqaana aysan micno u samaynayn inay khatartan ay naftooda runtii kusii hayaan marka isbitaalkayga matalan oo kale isbitaallo badan oo kale dad badan baa nurseskii dhakhaatiirtii mataqaana aad ayay uga tegayaan marka waxaa dhacday mataqaana dadkii shaqaalaha ama dhakhaatiira ama nurses inay meesha ku yaraadeen marka runtii waa loo baqaa in hadhow ay dhacdo mataqaana shortage ama mataqaana dhakhaatiir la-aan ama nurse la-aan arrintan darteed waan gartay madaxweyne biden waxa uu soo rogay qaynuuno adadag oo ku saabsan in la tallaalo dadka maraykanka ah balse war guud naga sii cidda amaradiisaas ay ku aadan yihiin horta niyo wax loo baahnaa weeye mar hore amarkaas in lasoo bixiyo marka hore wuxuu islahaa dadka matalan dee dad wax garanaya way runtii maaragtay sida china oo kale yaa loola dhaqmin oo mataqaanaa amar yaa lasoo saaray laakiin hadda waxaad umalaysaa in runtii dantu keentaba in dadkii lagu amra maxaal dad badan ayaa runtii aan rabin inay wax dhegaystaan marka amarkaasi waxa weeye qof kasta oo dowladda u shaqeeya dowladda federaalka maraykanka ama ay dowladdu qandaraas siiso de cambaniya waxaa jira dowladda qandaraas siiso dadkaas ama dadka caafimaadka ka shaqeeya matalan oo kale ama dhakhaatiir ahaadan ama kalkaalayaasha ahaadan in dadkaasoo dhan ay lagu qasbo inay istallaalaan qofkii aan istallaalinna maxaa la yidhaahdaa uu shaqadiisa mataqaanaa uu weyn doono awal waxay ahayd in dadka ama lagu qasbo ama asbuuc kasta la talaalay ahayd marka hadda taas talaalkii waxaa la yidhi micno ma samaynayso marka qof kasta oo dowladda u shaqeeya ama isbitaallada ka shaqeeya sida caafimaadka oo kale ama dowladda qandaraas ka qaata inuu istalaalo wuxuu kaloo ku daray haddana cambani kasta oo boqol qof ka badan ay u shaqayso inuu shaqaalihiisa ku qasbo inay istalaalaan haddaysan istalaalinna asbuuciiba hal mar in maxaa la yidhaahdaa ay tastiga iska qaadaan ama ay cudurka iska baaraan marka taas waxaan rajaynaynaa inay mataqaanaa dadka ay ay runtii ku qasabto inay istalaalaan maxaa yeele sida keliya cudurkan runtii loo cirib jiri karo waa ina dadka la wada talaalo weeyaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay dalka maraykanka waa dalka ugu badan ay ka jiraan kaysaska xanuunka covid sagaal iyo toban iyo madaxweyne biden oo bixiyey amaro adadag oo wax lagaga qabanaya xakamaynta xanuunka intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystiir idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayey barnaamijka amuuraha maraykanka markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nala socodsiinaya
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno khilaafaadkaa soo dhexgalay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dadku aragti kala duwan ka muujinayaan qaar ka mida dadku waxay aaminsan yihiin in intaa laysku dhacayo ama layska hor imaanayo weli xalkii uu jiro halka kuwo kale ay u arkaan inay tahay arrin aan meel laga qabta lahayn oo xilli adag lagu jiro oo burbur horseedi karta waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya maxamed ibraahim guuleed oo ka faallooda arrimaha dowlad wanaagga iyo cabdirashiid buulle gooni bakaale oo ka faallooda arrimaha dhaqanka iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa maxamed ibraahim
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka koobaad waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed marka xigta haddii aan usoo gudbo mowduuca dooda oo uu noo qabtay wariyaha caanka ah yaasiin ciise horta haddii maaragtay dad i wax wada wadaagaan oo waxa maaragtay laga shaqeynayana siyaasad ama maamul uu yahay dadku waa isqabanayaan laakiin isqabashadaasi waxaa weeye inta badan mid waxaa jirta daawo ah iyo midaan daawo ahaan waxaan rajeynayaa middan inay noqoto maaragtay mid daawo ah sababtoo hadda waxa laisku haysto wax saas u weyn ma ahan waxyaabaha laisku haysto waxaa weeye ninba sibuu u arkaa in shaqadii maaragtay uu u qaban karo taas ayaana waxay keentay in la isku jiiro marka waxaan rajeynayaa haddii soomaalida dhexdeeda loo daayo arrinta tan oo maskax degan oo view ka shaqayso in la isku soo dhoweyn karo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waana rajeynayaa inay noqdaan niman isku soo dhowaado oo maanta xilliga la joogo iyo wakhtiga adag oo lagu jiro in ma aragtay laga gudbo maadaama hadda ra-iisul wasaarihii haddii la dhaha hala ceriyo ra-iisul wasaare kale hala keenana aysan macquul noqon karin ayadoo wakhtigu uu yahay wakhti xasaasi ah waxaa fiican marka gacmo maaragtay gubeed hoosa loo dhaqaayo inta arrimahooda iyo hoos u dhaqaan in doorashada la qabto oo doorashada looga gudbo hadda mar haddii doorashadii maaragtay loo gudbo oo doorashadii ay bilaabatana waxa kan way iska dhammaanayaan ninkii maaragtay kursi calafka ugu jirana ninkaas ayaa soo baxayo markaasna hadda ninkaas asaaba ra-iisul wasaare cusub iyo dowlad cusub dhisan doona insha allah cabdirashiid buule gooni
yaasin waad mahadsan tahay adayga iyo idaacadda v o a oo arrimaha soomaalida iyo geeska afrikaba aad iyo aad uga shaqayso oo galabta inaan fursaddan ka hadalna taagan waa arrin taagan oo dhacda ah oo aad iyo aad anigu kolleyba shaqsiyan iyo odayaalka soomaaliyeed iyo dadka waxgaradka soomaaliyeed aad u murugisay wey wax yarb oo teendha ah oo yabyab ah ayaa noo dhisnaa wixii ayaka ahaa waxaa muuqdo inay galeen godcur iyo mugdi inay galeen oy soomaaliyana ay ku noqotay siday u eg tahay markii laga soo bilaabo cayrintii ra-iisul wasaarihii hore ku-darsiinadii habkaas hadda ay wax u socdaan isqabadka hogaanka dalka u sarreeya siduu yahay waxaa muuqato dalka inuu godcur iyo madow galay hay-adihii dowladda oo bilbilowga ahaana liidhashiib la-aan hogaamin la-aan ka timid dhinaca soomaalida iyo hogaanka filla soomaaliya inay god galeen soomaalina uu gabal culus u dhacay arintaasna walwalkeeda iyo tiiraanyadeeda ayay leedahay laakiin siday u indhaxun tahay uma allaloo ayaa leh maya aniga taas ayadaa ilama muuqato sababtoo ah waxa hadda meesha muuqdo waxaa weeye waa isqabsi waana waxa laisku haystana waa siyaasad siyaasaddu mar haddii laisku qabtana wax khatar ah ma ma dhici karaan halna waxaan soo jeedinayaa oo soomaalidu inaan marnaba loo noqon doonin dagaalkii ahliga ahaayoo foosha xumaa in soomaali maanta ay ka gudubtay waxa maanta laisku haystana waxaa weye waa constitution waxaa weye constitutionkii uu nin walba dhinac ka taagan yahay oo uu leeyahay saan iyo saanbi saanu qoraya iyo saanu qoraya marka haddii taas inta laga doodo oo doodaha lasii badiyo hadda waa waanta ay wadaan madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo iyo kan galmudug mase qorqoor waxaan rajeynayaa in ay miradhal noqon doonto oo haddii gacmo shisheeyana meesha ay ka baxaan oo soomaalidu inta laisku daayo odayaasheeda cuqaasheeda culummadeeda inta ku soo baxaan arrintan ayada ah la dhahwarnimayo maxaa dan noo ah labadiinaan oday maanta idinkaa hogaanka hayo maadaama aad hogaankii aad haysaan inaad siyaasaddii aad ka heshiisaanna waxaa weeye waa wax labadiinaba idiin fiican sumcad bay idiin noqonaysaa sharaf bay idiin noqonaysaa maanta meesha ii taagan tahay xaaladdu inaad ka gudbisaan oo si wada jir ahoo maaragtay walaaltinimo ahoo idinkoo gacmaha is haysto inaad ka gudubtaan arrintaas ayadaa marka anigu wax khatar oo weyn iima muuqato inay hagaagi doontona waan rajeynaya sababtoo ah labada ninba waxaan ku aqaanaa inay yihiin niman maaragtay u naxi doono dalkooda iyo dadkoodaba inay u naxaan arrintan siyaasadana maaragtay oo isjijiidka ahna ay xal ka wada gaari doonaan si wada jira xalkiina hadda waa muuqdaa oo wadahadal baa socdo weli wadahadalkii ma uusan xirmin marka inta uu wadahadal socdona rajaa jirto mana raja dhigayna insha allah ilaahayna waxaan ooga baryaynaa inay noqdaan kuwii isku fahmo oo maanta u turo dalka iyo dadka masaakiinta ah oo maaragtay ilaahay hogaankooda ayaga uu oga weli dhigay waana ka rajeynaya labadaba insha allah rajo fiican baana ka rajeynayaa cabdirashiidow odayaasha iyo beesha caalamka iyo dadkan sama jeclaha dowlad goboleed sida uu haatan ku doodayo mr guuleed waxa ay muujinayaan rajo wanaagsan oo in xal la gaari karo waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda ka soo baxaya ay u muuqato gabadha ka tirsanayd sirdoonka oo la dilay iyo arrinteeda sidii loo xalin lahaayoo dhinacyo kala duwan laga taagan yahay mooyaane in isku soo dhowaanshuhu uu xal yahay baa dadku ay sheegayaan taa ka war walaal anigu isku soo dhawaasho iima muuqato afartii sano iyo shaalka shanta sano hadda hogaankan cusub oo villa soomaaliya hadda uu joogay maxaa cabdulaahi iyo dowladdiisa ay joogeen waxaan u arkaa mar kastoo laisqabto inay gaaraysa meesha ugu xumayd si looga baxana hay-adihii waxaas ka bixin lahaa hadday maxkamadda jiri lahayd waa laga bixi lahaa waxa hadda laisku haystana khilaaf yarmaha waa khilaaf asaasi ah waa hay-adihii security wax lagu duldiriraayo wasaaradda warfaafintan waxaan ka taagan baa la soconaa waxaan la soconnaa wasaaradda financialkii iyo institutionka yarka dhaqaalaha oo hadda mushaaraadka dadka iyo waxbaa u bilbilowda lahaa sida ay u shaqaynayaan khilaafaadka ka jiraan la soconnaa waxaan u soconnaa sida doorashada iyo loogu aragti kala duwan yahay ooy villa soomaaliya ugu kala aragti duwantaha la soconnaa qaabka humaaga ah oo ninety oneka u eg oo durbaanka ahoo yeerayaan la soconnaa ma muuqato cid waagii hore markii laisqabto dowladihii igad baa awood nagu lahaa ereyga ah faragelin shisheeye faragelin shisheeye wadamada shisheeye waa u baahannahay wadamada deriska waa u baahannahay inta noo dhisan igad baa noo dhistay iyo dowladihii dhaqaalaha ku bixinaya u-nka iyo midooda yurub baa dhaqaalaha ku bixinayay khilaafaadkii horena igad baa xallin jirtay siday rataba ha ahaato eedii la rabaan ha laga sheegto igad waxaad moodaa awoodeedii oo etoobiya ahayd inay hadda meesha ay awoodda iyo barasharka isaga ha jirin hadda cid barasharna saaraysa male soomaaliha heshiisaa liya iskumana imaan karno cid tol ahna ma haysanno ilaahay baan baryaynaa odayaalka soomaaliyeed iyo dadka wax garanaya soomaaliya waxaan leenaha magaca noo jiro in la badbaadin karo labada nin oo hogaanka dalka soomaaliya iyo dadka wax garanaya waxaan leenahay war magacaas yarka ilaahay baa idinku dhaariyey yuusan naga dumin baan leenahay ugu dambayntii maxamed ibraahim guuleed maxal xal u aragtaa wallaahi horta hal yar aan kaga noqdo kiiska ikraan tahliil waxaad moodaa kiis maaragtay gooni ah inuu noqdo oo laga dhex saaro oo aan la siyaasadeen maadaama gabadha hadda gabarha dulmanaa ay tahay oo inkastoo hadda xaqiiqda annaga aan ogeyn gabadha in la dilay iyo inay nooshahay iyo cidda haysataba laakiin haddana in maaragtay laamaha maaragtay ku shuqulkale oo maaragtay in loo daayo haddana arrintii waaba caddahay oo mar haddii nimankii nabad sugiddu ay dhahaan waxaa weeye madaxweynaha ha noo shiriyo madasha amniga qaranka oo wax walba halkaasaan ka caddaynaynaa sabab looga soo horjeesto anigu ma arko in maaragta halkaas xal uu ku jiro saafin ay ku jirto gabadhaas masaakiintana in kiiskeeda aan la siyaasadeen baan qabaa oo midaas ayada xagga la dhigo laakiin arrintii soo socotay oo ra-iisul wasaaraha shaqadiisa ay ahayd waxay ahayd ra-iisul wasaaraha waxaa loo doortay madaxweynuhu wuxuu ka shaqeeyey iyo nimankii maamul goboleedyada doorasho ay ka heshiiyeen ra-iisul wasaarihii marka waxaa loo dhiibay doorasho a iyo b iyo c ah midda ayadaheed inuu ku mashquuli ahayd meesha uu taas ayada kaga mashquuli lahaa ayuu wuxuu galay arrimo siyaasadeed xalka waxaan u arkaa in ra-iisul wasaaruhu uu kow ku soo noqdo shaqadiisa arrimahan maaragtay walaalkii uu ka dhawaajiyey oo wasaaradda warfaafinta iyo maaliyadda maaliyadda sideedaba wax dhiba kama taagno oo sharci mar hore la baasmareeyey oo dowladdii xasan cali kheyr oo ra-iisul wasaaraha ka ay baasmaraysay baa jiro wax dhib haddana ka jira ra-iisul wasaarahana waa waa tegey wasaaraddiio in maaragtay mushaaraadkii iyo shaqadii socotay iyo wasaaraddii sii socoto ayuu kala hadlay wasaaradda warfaafintana waxaa weeye xoogaa waxaad moodaa niman aan aadna shaqada aan u aqoonin qabiilkana aad uu uga sarreeyo in maaragtay ay gacanta ku dhigaan ayagana waxaan rajeynaya inay xaqa fahmi doonaan oo waddada saxda ay kusoo noqon doonaan insha allah xaaladana guul bay ku dhammaan doontaa soomaaliya insha allah waxaan rajeynayaa guul meel kastoo ay joogto teeshinka colaadeed iyo dhiiladaana ha la dejiyo waxaa weeye dadku waa soomaali waa ehel lama kala maarmo waa isku imaan doonaan wayna heshiin doonaan wax walba aad ayaad umahadsantii kuwaasi waxay ahaayeen maxamed ibraahim guuleed oo ka faalooda arrimaha dowlad wanaagga iyo cabdirashiid buulle gooni oo baakaale loo yaqaano oo dhaqanka iyo bulshada ka faalooda doodii gaabna inta aynoo joogto intaynu markaa wada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo dooda gaaban la socodsiinayay ayuu kaasi ahaa idaacadii galabnimo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zaare cidlo nuur waa naga intaa dhegaystayaal tan kulan dambe nabadgelyo